habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa khamiis waana lixda bisha disembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mojadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin daadihin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shubac iyo weliba sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mida laba sarkaal oo ka mida milatariga soomaaliya oo ku dhintay qarax miino gobolka shabeellaha hoose qarax maaragtay waxaa lagula beegsaday taliyihii maaragtay qaybta labaiyo tobanka abriil jenaraal cumar dheere iyo abaanduurihiisii oo maaragtay jenaraal cabdi cali jamaame oo ka imaaday xerada ka imaaday ayaa qarax lagula beegsaday waddada jenaraaladu waa ay dhinteen ilaahay ha u naxariisto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururada bulshada rayidka ah oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kulankaasoo ay talooyin ku aadaan sidii loo soo noolayn lahaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya u soo jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya soomaali marka maxay u baahan tahay soomaalio xeer u mudowdo cadaalad loogu xaqsooro waa xubno aan kala maarmina aan loo yeelin xuduudo waa sidaa xalka guuda nin walba ku xisaabtan horta anigu taasaan leeyahay wadahadalkiina ha la bilaabo waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno noocyada gargaarka iyo sida loo gaadhsiiyo dadka iyo meelaha u baahan sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijkii wargeysyadooye waxay qoraan iyo weliba xubintii dooda gaabnayd hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qoyska madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka ee koob iyo afartanaad george herbert walker bush ayaa meydkiisa haatan kusii sagooteeya quburo ku yaala amaba xarun ku taalla magaalada ay degan yihiin houston ee gobolka texas ee waddanka maraykanka diyaaradda sidee meydka bush oo ka kacday magaalada tom washington ayaa gaadhay magaalada houston fiidnimadii arbacadii iyadoo xalayna lagu beriyey kiniisad ku taalla halkaasi waxaana tareen gaar loogu diyaariyey lagu qaadi doonaa masaafo dhan boqol iyo labaatan kilomitir ee dhanka waqooyi ee magaalada iyadoo lagu barbar aasi doono xaaskiisa barbara oo ay nolosha lamaana ku soo ahaayeen ama ay soo wada jireen muddo saddex iyo toddobaatan sanno ah taasi oo horaantii sanadkan iyaduna dhimatay iyo weliba gabadhu dhalay oo iyadana hore ugu dhimatay amaba uu dilay xanuunka kansarka ee dhiigga ku dhaca bush ayaa jimcihii hore ku dhintay magaalada texas iyadoo da'diisu ay tahay afar iyo sagaashan sanno iyadoo haatan amaan idhaahda shalayna shan madaxweyne oo waddanka maraykanka soo maray ay goobjoog ka ahaayeen barordiiq loogu sameeyey magaalada washington ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay afar iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo baabuur loo adeegsaday oo lala beegsaday xarunta booliiska ee magaalada shambahaar ee koonfurta bari ee dalka iiraan warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale baahinaya in rasaas badani ay ka dhacaysay goobta uu qaraxu ka dhacay iyo agagaarkeeda maxamed xaadi maraashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan laba sarkaal oo booliisa ma jiro ilaa haddaa cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan bishii oktoobar ee lasoo dhaafayna jabhad hubaysan oo goonigoosa doona oo ka dagaalanta gobolka jaish al adi ayaa afduubtay labayo toban qof oo ka mida ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka iiraan kuwaasi oo ilaa hadda shan ka mida la sii daayey dalka shiinaha ayaa dalbanaya in la sii daayo sarkaal ka tirsan shirkadda isgaarsiinta dhinaca isgaarsiinta ka shaqaysa hawaii kaasi oo ku xidhan waddanka kanada saraakiisha dalka kanada ayaa arbacadii shalay sheexiyey in meng wanzu oo ah madaxii maaliyadda ee shirkadda iyo weliba gabadh u dhalay asaasaha shirkaddu ay ku xidheen magaalada vancouver maalinimadii sabtidii kadib markii looga shakiyey inay dacwareemayaan cunaqabataynta maraykanku ku soo rogay iiraan xadhigoodan ayaa imanaya isla maalintii madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha waddanka shiinaha zi jinping ay wada gaadheen heshiis ah in muddo sagaashan maalmood ay hakiyaan amaradii iska soo horjeeday ee dhanka ganacsiga hogaamiyeyaal ka socda dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman ayaa khamiista maanta shir uga bilaabmay dalka sweden si looga arrinsado soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee afar jirsaday kana dhigay dalka yeman meel malaayiin qof macaluul ugu dhimanayaan ergooyinka dhexdhexaadinta ee ka socda qaramada midoobey ayaa miiska wadahadalada isugu keenay labada dhinac oo midkood sacuudigu uu taageerayo kuwo kalena ay iiraan dabada ka riixayso qodobka ugu horeeya ee lagaga wada hadlayo kulankaasi ayaa ah sidii labada geesoodba ay u ogolaan lahaayeen in kaalmada bini'aadaminimo ee caalamku bixinayo loo gaadhsiin lahaa dadka tabaalaysan ee ku sugan gudaha dalka yemen
fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa washington wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in laba ka tirsan saraakiisha sarsare ee militariga soomaaliya ay ku dhinteen qarax lagula eegtay meel ku dhow deegaanka dhanaan ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha dhintay ayaa kala ah taliyii qaybta labiyo tobanka abril ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cumar aadan dhabad oo ku magac dheeraa cumar dheere iyo abaanduulihii qaybtaasi labayo tobanka oktoobar jenaraal cabdi cali jamaame wararka ayaa sheegay inay jiraan askar iyana halkaasi sidoo kale ku dhintay waryahayaga nuur xasan nuur ayaa arrintan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle qarax wuxuu ka dhacay wadada dhanaar iyo jaziiro udhexeysa oo muqdisho soo aada ayuu maaragtay qarax maaragtay waxaa lagula beegsaday taliyihii maaragtay qaybta labaiyo tobanka abriil jenaraal cumar dheere iyo abaanduurihiisii oo maaragtay jenaraal cabdi cali jamaame oo ka imaaday xerada ka imaaday ayaa qarax lagula beegsaday wadada waa garta marka generaalada waxaa nagu maqaalo ah inay dhinteen ma xaqiijin kartaa warkaas jenraaladu waa ay dhinteen ilaahay ha u naxariisto warkaasi maaragtay waa warkii naga soo gaaray meesha dhacdu ka dhacday kulli saraakiisha iyo maamulka gobolka iyo kulli guud ahaan degmada maaragtay kulliba xogtaasi waana la soo siiyey waana maaragtay run ahaantii qaraxa aynu dhihi karno waxaynu ku weynay jenraalo saraakiil qaali ku ah xagga naga khaasatan xagga howlgalada bal noo faahfaahi magacyada iyo xilalka ay hayeen labadaasi genaraal jenaraal cumar dheere markii lasoo qaado wuxuu ahaa maaragtay sarkaalka administraga meesha ku geeriyooday wuxuu ahaa jenaraalkii xukumayay qeybta labaiyo tobanka abriil oo magaalada muqdisho maaragtay iyo hareeraheeda ah marka meeshaan wuxuu u joogay maaragtay caawin ay caawinayaan guuto la yiraahdo afar iyo tobanka octoobar oo ah ciidanka maaragtay magaalada marka la geeyey waxaana loogu talagalay maaragtay ciidanka hadda dhanaana degan in ilaa i gandarsho iyo ilaa i jelibarka iyo ilaa i dhanka kale maaragtay ceel wareego iyo dhankaas oo dhan in ciidanku qeybna maaragtay marka ka yimaadaan oo dhankan maaragtay ay soo doontaan ciidankan kale oo degan dhanaanana inay xagga doontaan oo ay saraakiisha maaragtay aydan xukumaan ay tahay maaragtay jenaraal cumar dheere iyo jenaraal cabdi cali jamaame jenaraal cabdi cali jamaam haddaa soo qaadno waa abaanduulkii guutada ninka operationka howlgallada u qaabilsanayo waaye waana sarkaal hadda raggii hore ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ka mid ahaa hadda anigu intaan ka aqaano oo da-deeda ama cimrigii gaarsiisay waxay xilliga cabdullaahi yuusufan ku xasuustaa taliyihii guutadii sagaalaad ilaa iyo shalambood ilaa iyo dhulkaan oo dhan ilaa iyo marka ilaa iyo maaragtay wadadaan maaragtay number conton wadadaan maaragtay aagaas oo dhan loo xilsaaro ayuu ahaa guuto aad u badan oo laba kun oo ciidan ku dhawaado aad u dhamaystirna waa uu haystay xilligaasi marka jenaraalka allah unaxariisto labada jenaraalba allah unaxariisto run ahaantii inta kaloo la geeriyootaba marka khasaaraha guud ee weerarkaasi lagu dilay labadaasi jenaraal ma inoo faahfaahin kartaa yaase ku tuhmaysaan in weerarkaasi ay geysteen kulley khasaaraha guud ee labada jenaraal gaaray kulley ilaa hadda qiyaasta maaragtay anagu aynu haysano waa cadowga maaragtay amba kooxda maaragtay ugu xoogan kooxaha mucaaradka ee al-shabaab waa ka war haysaa kooxaha mucaaradka oo dalka soomaaliya ka dagaalamo kahor dhowr nooc ay u qaybsamaan laakiinse kooxdan hadda ugu awoodiroon waxaan dhihi karnaa waa kooxdan al-shabaab la yidhaahdo waaye kooxdaasaan ku tuhmayna anagu hadeertaan khasaaraha guudna hadda maaragtay kulley waa khasaaro kale waa uu jiraa kulley hadda maaragtay maadaama labadaas jenaraal ay ugu magac dheeraayeen hadda maaragtay kastoo maaragtay hawshoodii iyo in meydkii wixii la asturo iyo shaqadii hadda socota laakiin insha allah khasaaraha guud oo hadday tahay maaragtay xag nafeed iyo xag maalba insha allah waa dib ay arrintaasi maaragtay kasoo xaqiiji doonaan waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa u ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya cabdifataax xaaji cabdulle oo u warramayey waryahayaga nuur xasan nuur
washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah kulankoodaasi ayay kaga hadleen wadahadaladii muddada hakadka ku jiray ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya gabagabadii kulanka ayay soo jeediyeen talooyin ku aadan sida dib loogu anba qaadi karo wadahadaladaasi wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada muqdisho kulanka oo looga hadlayay caqabadaha hortaagan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan iyo qaabka ay tahay in loo wajaho ayna soo qabanqaabisay dallada ururada aan dowliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sosonsha ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka kala socday bulshada rayidka siyaasiyiin qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin hore oo xilal kasoo qabtay dowlada soomaaliya saciid qorsheel gudoomiyaha xarunta tala soo jeedin islamarkaana ka mid ahaa wasiiradii dowlada soomaaliya u matalayay wadahadaladii ugu dambeeyey ee dhinacyadan ku dhex maray dalka turkiga ayaa sheegay inaan daacad laga ahayn wadahadalka islamarkaana arinta qadiyada wadahadalka ay dowlada dhexe u marayso si ka duwan sidii loo baahnaa inaga hadda weli miyaad maqasheen somalilan arrimaheeda waxaa qaabilsan hebel baa qaabilsan ama wasaare hebel baa qaabilsan ama xafiiska ra-isul wasaaraha hoos tagtaa ama xafiiska madaxweyneha hoos tagtaa lama hayo maalintii loo baahdaa la yidhaahaa soo ururiya aan diyooradda raacno meeshii lagu wada hadlaya aan tagno waxaan ka wadaa markaa arrintaas waxaanu qabaa daacad lagama aha wadahadalka sababta ah iyagu siday wax raadinayaan waxay rabaan inay waxay yidhaahaan anagu soomaaliya waabaan ka mid ahayn aan si toosa u kala baxno ana waxaan qabaa haddii la rabo waxa lagu wada joogayo waxaan filay shirka horraantiisa waad dareemi karaa in aad looga hadlay waxa lagu wada joogi karo hodda in caddaha fiican maxaa shalay markii laysku yimi maxaynu ku wada nimi maxaa la wada saxeexday maxaa heshiisku ahaa halka caalan aan haysanaa ma kii aynu markii hore lagu midoobaa mise waa calaamo kalaa jiray oo maxay ahayd wax lagu qaybsanayay haddii la yidhaha qaybsiga guud ma waxbaa weli ka maqan boqor maxamed jaamac oo ka mid ah salaadiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in qaabka keliya ee xalka lagu heli karo ay tahay in dib loogu celiyo talada dhinaca dhaqanka si loo gaaro isfaham dhab ah
wax markaa anigu aan aaminsanahay dhibaatada soomaali haysataa waxay kaga dhacday siyaasigii ayay kaga dhacday meel kasta ha jooge soomaali markii hore waxaa isu keentay baahi ay isu baahan yihiin waxaana isu keenay oo hungaanu ahaa inay midoobaan ay isu yimaadaan waxay ahayd dadka dhaqankay ahaayeen waxaan leeyahay ma ha lagu soo celiyo midnimadii soomaaliyeed dhaqankii soomaaliyeed iyo ururadii bulshaha iyo hablihii iyo haweenkii soomaaliyed halgu dib ha loogu soo celiyo daacadnimona ha la helo dad adag baynu nahay dad isu baahan baynu nahay waxaan leeyahay soomaali waa dad walaala ah waa dad ehelah waa dad isku diinah waa dad isku dhaqanah waa dad isu baahan laakiin midnimada si ugama wada hadli karno siinoma wada aaminsanin sicidna waxaa laga yaabaa inaana isu wada aaminsanayn marka iyo ragga la midkaaba sidoo kale nabadoon bedel jaamac xirso oo ka mid ah waxgaradka muqdisho kana mid ahaa mas-uuliyiinta kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay dowladda federaalka in ay dib u bilowdo wadahadalada tallaabo kastana ay u qaado sidii midnimada lagu heli lahaa soomaali marka maxay u baahan tahay soomaaloo xeer u midowdo cadaalad loogu xaqsooro waa xubno aan kala maarmina aan loo yeelin xuduudo waa sidaa xalka guuda nin walba ku xisaabtan horta anigu taasaan leeyahay wadahadalkiina ha la bilaabo waxaa kaloo soo haray midnimada soomaaliya midnimada soomaaliya waa muqadis wax kasta oo lagu heli karana hala raadiyo haddii caasimada laga bedelaya muqdisho hargeysa loo bedelaya ha loo qaado aayad qur-aana ma haddii madaxweynaha reer hargeysa qaadanayaanoo lagu helaya midnimo ha la siiyo haddii kontonka wasiirba reer hargeysa la siinayo ay ku qancayaan ha la siiyo war wax allaala wixii midnimada soomaaliya lagu helayo ugu dambeyntii gudoomiyaha sosonsha diini maxamed diini oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha keenay in kulankan ay qabtaan waxaa jira dareen ay qabto shacabka soomaaliyeed qabaan gaar ahaan bulshada rayidka wadahadalada somalilan iyo soomaaliya inaan sidii ay ahayd loo waajihin dowladdana qorshaheedu uusan caddayn yacni mar haddaanay jirin qorsho dowladeed oo cad yacnii yani inay wax socdaan waa adkaanaysa ee bulshada rayidku marka inay arrinkaas ka tala dhiibato ee madaxda qarankana ay yacnii tala soo jeedinta ay u gudbiyaan ee shacabka soomaaliyana ay u gudbiyaan ee welibana yani ay ka mid yihiin shacabka somalilan ay ka mid yihiin ay u gudbiyaan marka ee annagu mas-uuliyaddeenna ka bulsho rayid ahaan ayaan gudanaynay ee arrinkan annaga siyaasad siyaasiyiin maahin ee waxaan nahay inta badan dad oo maslaxada guud ee ummadda ka taliya annagu kama fiirinayno dhinaca siyaasadda iyo meelaha khilaaf ka jiro iyo meelaha laysku haysto waxaan ka fiirinaynaa maslaxada guud ee jiritaan qaran soomaaliyeed oo nabad ah oo xasiloon halkaasaan ka fiirinayna si kastoo ay tahay mas-uuliyiinta kulanka ka hadlay ayaa intooda badan isku aragti ka ahayn jidka ay tahay in wadahadalada soomaaliya iyo somalilan loo maro haddana waxa ay ka sinaayeen in aanu jirin qorshe dowladeed oo cad taa oo adkaysay sida ay sheegeen in wadahadaladu ay sii socdaan waxaana ay ugu dambeyn ku taliyeen in dib loo ambaqaado wadahadalada oo aan la siyaasadaynin si maslaxadda guud ee jiritaanka qarannimada soomaaliyeed loo gaaro saynab abukar maxamed v o a muqdisho
aadbay umahadsantay saynab abuukar maxamed oo warbixintaasi muqdisho nooga soo dirtay halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaad kasta maalinta khamiista aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxauu barnaamijku ku saabsan yahay gargaarka iyo sida loo qaybiyo iyo meelaha u baahan sida loo gaadhsiiyo waxaa inoo soo diyaariyey cabdixakeen maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a waaynu toddobaadkan kaga hadli doono noocyada gargaarka ee la bixiyey iyo weliba hannaanka loo bixiyo amaba loo gaadhsiiyo meelaha u baahan gargaarka bini'aadamnimo ayaa ah mid ay kaalmo ahaan u fidiyaan dowlado shirkado ganacsi ururo aan dawli ahayn iyo weliba ashkhaas gaara kuwaasoo gargaarka siiya dalalka faqiirka si ay saboolnimada hoos ugu dhigaan islamarkaana ay horumar ugu sameeyaan cabdiraxmaan cali xirsi oo ku magac dheera buraale waxa uu guddoomiye ka yahay xaruna dhinaca la talinta ka shaqaysa oo lagu magacaabo haasi consalting fadhigeed inuu yahay magaalada hargeysa waxaanuu inoo sharaxayaa qaybaha amaba noocyada gargaarka ee la bixiyo
si guud waxay u kala baxaan saddex qaybood oo laba qaybood aada maaragtay u balbalaaran yihiin ama u weyn yihiin qaybta koowaad waxaa lahaa gargaarka bini-aadamnimo ama humanitarian aid qaybta labaad ee weyn iyadana waxaa la yidhahdaa gargaarka horumarineed ama development aid oo dadka qaarna ay systematic aid yidhaahdaan qaybta saddexaad oo aada u yar waxa weeyaan sadaqooyinka ama charity aid baa la yidhahdaa marka saddexdaa qaybood bay u badan yihiin oo laakiin labada qaybood ee hore ay xoog badan leeyihiin runtii sida aynu soo tilmaannay qaybaha gargaarka ee la bixiyo ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka bini'aadamnimo iyo weliba kan horumarineed haddaba muxuu qabtaa kan bini'aadamnimo oo ay taageero ka helaana malaayiin qof oo ku dhaqan waddamada saboolka waxay noo sharaxaysa faadumo faarax oo agaasimo ka ah hay-adda hirda oo xarunteedu tahay magaalada amsterdam ee waddanka holland midka anaga hadda aan naqaano oo hadda meeshaan horma inaan ka hadalno waxa waaye humanitarian aidka oo kaas marka waxa waaye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshooda ama macnaha noloshooda sidii loo badbaadin lahaa markay waxyaabo badan wax dhibaato ay dhacaan sida dhulgariir markuu dhacoo kale abaaro xun markay dhacaan tsunaamiga markuu dhacoo kale macnaha dadka si loo badbaadin lahaa waaye sida badanna waxa waaye short term waa wakti gaaban oo maaragtay ilaa lix bilood ilaa iyo sanad iyo badh oo kale ah goobaha alaabo laga fuliyo oo duruufo ahaan kala duwan ayaa qoloba uu si u soo gaadhaa gargaarku haddaba sidee ayuu gargaarka bini'aadamnimo ku yimaadaase goorma ayaa la qabtaa waatan mar kale faadumo faarax
markii waddanka ay ka dhacdo waxyaaba u asaga uuna qaban karin hadda kasoo qaad soomaaliya oo kale two thousand eleven iyo two thousand seventeen waxaa ka dhacay abaaro aada waaweyn oo ma aragtay awood aysan u lahayn dowladda markaas ka jirta meesha inay wax ka qabato markaas waxaa waaye markaas international u n ka markaas waxaa la sameynayaa in la dhaho wadankaas waxaasaa ka dhacay hala caawiyo hadda kasoo qaad tsunamigi oo kale wadamada ka dhacay ayagoon wadamadii ahayn wadamo oo maaragtay wadamo oo dowlad fiican ay xataa ka jirto ayaa haddana awood u lahayn dhibka dhaca inay iyagu dadaan markaas waa la caawinaya markaasoo kale waxaasoo saasoo kale markay dhacdo ayaa la qabtaa humanitarian aidka sidoo kale cabdiraxmaan buraale ayaa dhankiisa qaba inay tahay dadaallo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka baahan hadiyo goor waxay dadkula soo yaacaan ama ha dowlada ha noqdeen ama hay-ada ha noqdeen ama u n t ama maaragtay kuwa hay-adaha maaragtay caalamiga ciddii doontaba ha noqotee waxay isku dayaan bini aadamkaa dhibaataysan in dhibta lala soo gaaro wixii ay kaga baxsan lahaayeen hadday tahay maaragtay in cunto loo keeno hadday tahay in biyo loo keeno hadday tahay in dawo loo keeno hadday tahay in hur loo keeno hadday tahay in guryo loo dhiso hadday tahay in la daadgureeyo oo meeshii ay joogeen masiiba weyne ka dhacday oo laga daadgureynayo si gargaarka bini aadamnimo uu si habsamiya ugu fulo ayaa ay muhiim tahay in la raaco mabaadi'i ku qotoma inay si cadaaladii hufnaana u hirgalaan arrimahaasi waa sida ay tilmaamayso faadumo faarax waxa waaye waxaa jira wax la dhaho humanitarian aid principles waxa la dhahaa jira oo ah in humanityga ama dadka dhibaatada haysata la la aado oo meeshaas laga bilaabo oo action si loo noloshooda loo badbaadiyo caafimaadkooda loo sugo human rightskooda ama xaquuqdooda loo ilaaliyo waxaa kaloo waxaa kamid ah principalka impartiality wax la dhaho iyadana oo ah in ma aragtay basis needska oo dadka la aado oo markaas priorityga taa la siiyo waxaa kaloo iyadana jirta independence wax la dhaho iyadana oo ah ina macnaha marka dadkaas wax bixinaya inay ahaadaan cid aan cidna ku xirnayn oo oo qofna aan ku xirnayn maaragtay dowlad aan ku xirnayn dhaqaale aan ku xirnayn ciidan aan ku xirnayn oo ka madax banaan wax kasta midda ugu dambeysana waxay tahay neutrality wax la dhaho oo dadka humanitarian actoriska ah waxaa loo bahaya inay ahaadaan dad aan ka aan qolooyinka dagaalamaya dhexdooda ku jirin oo ka madax banaan hadday noqon lahayd political ama diin ahaan ama ideology dad ka madax banaan inay noqdaan dhaqaalaha lagu maalgeliyo gargaarada kala duwan oo marka horeba ku jira gacanta qaybaha aynu soo tilmaannay ayaa noqda hantida lagaga jawaabayo baahida bini'aadamnimo marka ay timaado waxaana halka looga baahan yahay in la ogaado si looga jawaabo qayb ka qaata hay-adaha u xil saaran warbaahinta iyo weliba qaybo kale inta badan meelaha masiibadu ka dhacday ayaa laga soo qayliyaa u n t oo kale ama united nationka oo kale waxay leeyihiin hay-ad u qaabilsan isku dubaridka maxaa la dhahdaa mucaawanooyinka oo inta badan maaragtay qaybada had iyo goor sheegta u n oja la dhahdaa hay-adaha kale ee caalamiga ah ee inta badan gargaarka ka shaqeeya oo runtii aada u xoog weyn iyaga laftoodu saas oo kale maaragtay qaylay soo jeediyaan waxaa qayb ka qaataa in maaragtay qaybo laga keeno meel miiriyaha oo runtii soo faafiya in dad masiibo ay ku jiraan dagaalla ku jiraan dhibaata jirto abaara ay haystaan gaajoonayaan dad bak dhimanayaan dabadeetana dowladaha caawimada bixiya iyo hay-adaha caawimada bixiya iyo kuwa ay soo mariyaan ayaa isu taga dabadeetana waxaa la isku dayaa in dadkii masiibada ku dhacday wax la gaarsiiyo sidoo kale gargaarka horumarineed ayaa isna ah mid si toosa amaba si dadban loo siiyo dowladaha u baahan iyadoo xukuumadahooda lala macaamilayo amaba loo soo marinayo xarumo kale si ay u fuliyaan abiib axmed waxa uu muddo dheer ka soo shaqaynaya arrimaha gargaarka gargaarkan horumarineed inta badan laba nooc ayaa loo bixiyaa mid waxa weeye waa mid deeqa oo wadanka si toosa loo siiya si uu arrimahaasi wuxuu kaga qabto ka kalena waa amaah oo ama ahaan baa loo siiya wadankuis ka soo celiya marka gargaarkan mararka qaarkood waxaa dhacda in labada wadan ay si bilaterala oo laba dhinac oo kala seexdaan marmarna waxaa la yidhaahdaa multilateral baa la yidhaahdaa iyo wadamada deeqaha bixinaya waxay sii mariyaan hay-adaha ayay sii mariyaan sida bangiga adduunka oo kale iyo hay-adaha u n-ka oo kale iyo si ay wax ugaga qabtaan inta badan dhaqaalaha lagu maalgeliyo arrimaha bini'aadamnimo oo ka yimaada dhinacyo kala duwan ayaa sida ay faadumo faarax sheegayso muhiimaddu ay tahay in gaajada lagula dagaalamo islamarkaana laga saaro wadamada soo koraya faqriga developmentiga horta miya waxa weeye waxaa loogu talagalay developmentiga in lagula dagaalamo gaajada oo ma aragtay waana wax structural oo socda oo loogu talagalay in economiga waddanka lagu kordhiyo institutional capacity loo sameyo institutionalida inay noqdaan kuwo adaga wax qaban kara social development maaragtay waxyaabo waxa weeye aan ahayn immediately wax hadda loo baahan yahay laakiin ah waxa la rabo waddanka in lagu dhiso gaajada looga saaro marka differencega waa kaa marka waa wax structuraala oo waktiga ay soconayaan xataa iyo maaragtay ujeedada laga leex tahay ay ujeedo dheer tahay oo la rabo ugu yaraan waktiga ugu yar waxa weeye shan sano waaye shan sano markay dhamaato haddana shan sano kalaa la bilaabaya marka waa wax dheer oo la rabo in wadamada looga saaro gaajada wadamada soo koraya faransiga waa kaa kana waa immediately waa waa almost six eighteen months waaye kana waxa weeye wax la rabo in looga saaro dadka gaajada wakti dheer qaadanaya waaye marka laga yimaado dowladaha iyo hay-adaha ama ashkhaasta gacanta ku haya arrimaha gargaarka waxaa sidoo kale si gaar ah loo xusaa in dowladaha deegaanadooda laga fulinayo ay samaystaan qorshe horumarineed oo ay ku weeleeyaan gargaarka horumarineed waa sida ay sharaxaysa faadumo faarax horta midka la dhahayo development aidka oo bilateral agreementiga lagu bixiyo waxaa lagala shaqeeyaa dowladda marka dowladdaas waxay leedahay national development plan wax la dhaho oo ayaga u qoran oo ay leeyihiin annaka sanadaha soo socda waxaan rabnaa intaasoo waxood inaan samayno waxbarashadeena inaan heerkaas gaarsiino dhaqaalaha macnaha ayaga waxay leeyihiin development plan u qoran marka bilateral agreement dowladda ay la gashana development plankaas ay ku xisaabtamaysaa meesha ay ka kabi karto iyadoo weliba haddana ay jiraan hadda sanadahan oo kale waxaa jira sustainable development goals haddaan maqasho ma aqaan oo ka yimid u n-ka yoolasha horumarka waara ayaa la yidhahdaa sustainable development goals ha yoolasha developmentiga maxaa la dhahaa horumarka waara kaas kii ka horreeyay waxaa la dhihi jiray millennium development goals marka u n-ka kuwaas laga soo sameeyey ayaa wadan walbana wuxuu kusii xirayaa national development balankiisa kaasaa marka fundinka lagu siinaya marka multilateral agreement ama bilateral agreement la sameynaayo waxaa laga jaan qaadaya wadankaas muxuu yahay asaga development balanka u degan si ay u hirgalaan arrimahaasi bini aadminimo ayaa sidoo kale la tilmaamaa inay muhiim tahay jiritaanka shuruudo oo ay ku hirgalaan gargaarka horumarineed kuwaasoo si gaara loo eego islamarkaana ay ka mid yihiin arrimaha xuquuqal insaanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqu waa kan mar kale abiib axmed gargaarkaas haddaba shuruudo ayuu inta badan leeyahay shuruudaha lagu xidho waxaa kamid a kaa horumarinta xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda waddanka xuquuqal insaanka halka uu ka taagan yahay la dagaalanka musuq maasuqa iyo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta laftigeeda ayaa lagu eegaa marka wadamada inta badan kuwaasi si fiican uga soo baxa ayaa gargaarkaasi si toosa u hela bixinta gargaarka oo mara hanaan kala duwana waaynu ka tilmaami karno gargaarka deg dega fidinta gargaar cunto mid milatiri oo mararka loo baahdo la fidiyo iyo weliba kuwa kale waxaana gargaarka horumarineeda lagu tilmaamaa inuu muhiim u yahay in wadamada faqiirka ah uu gacan ka siiyo inay saboolnimada ka soo baxaan waxaana xilliyada qaar dhacda in dalalka u baahan la siiyo deeqa toos ah amaba waxa afqalaad loo yaqaano grant taasoo sida ay faaduma sheegayso labada qayboodba ku jirta waa gargaarka horumarineed iyo weliba ka bini aadamnime grantka waa labadaba waay grantka grantka waxa weeya humanitarian aidkana dee garan la-aan maku soconayaan oo labadaba waa la siiyaa laakiin waxay ku kala duwan yihin waktiyada la qaadanayo iyo dadka ka kala shaqeynaya hadda humanitarian aidko kale waa more waa wax direct ah waa raashinka la qaybinayo daawada la qaybinayo maxato dadkio guryo la siinayo waxyaabo deg deg ah oo basic ah basic humanitarian rightska oo ma aragtay oo markaas qofka uu hore uga baahan yahay waay kuwan dadka xataa ka shaqeynayo waa dad saas ah oo aan ahayn technocrats aan ahayn kuwan developmentiga waa more dad oo maaragtay ka shaqeynaya siday long term objectiveska ay u qaadan lahaayeen oo maaragtay waxyaabo badan oo waxbarashada waddanka sidee loo hagaajiyaa shaqo sidee loo sameeyaa dowladda sidee bay ku noqotaa democratic oo macnaha waxaas waxaasay ka shaqeynayaan qoladan laakiin waxa waay justy markaas waxaa taagan life saving al dhahaa noocyadan gargaar ee aynu soo tilmaannay ayaa ka socda qaybo ka mida deegaanada soomaalida iyadoo laga hirgeliyo mashaariico kala duwan oo lagu baritaaraya qaybaha nolosha waa kan mar kale cabdiraxmaan buraale
walal waxa waxay u badan tahay dhulka soomaalidu degto ama somalilan ha noqoto ama soomaaliya waxaa u badan gargaarka maaragtay bini aadamnimo ama emergencyska kuwa maaragtay markay wax dhacaan maaragtay lala soo cararayo way ka socdaan runtii mashaariic horumarineed hadday noqoto maaragtay somaliland iyo hadday noqoto soomaaliyaba waa la dhisay erboodo waa la dhisay dekado waa la dhisay maxaa la rabaaye mashaariic waaweyn laakiin waxay u badan yihiin oo hay-adaha iyo dawladaha la shaqeeya intaba ay u badan yihiin dhinaca gargaarka runtii baahida haddii labadooda la eego waa loo baahan yahay runtii oo gargaarka aad baa loogu baahan yahay oo dad badan oo runtii dhibaataysan baa jira guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan taniitin barnaamijkan oo kale a isugu iman doonna sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayey islamarkaana inoo soo diyaariyey barnaamijka bandhigga v o eda ee toddobaadkan
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiidwacan oo wanaagsan ayaan idin leennahay meel kastoo aad joogtaanba qaybiyo kala duwanaa idaacadda fiidnimo inu gudbi doonaa qodobada aad ku dhegaysan doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal elisa
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay afar iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamun baabuur loo adeegsaday oo lala beegsaday xarun booliisku leeya oo ku taalla magaalada shabahaar ee koonfurta bari ee dalka iiraan warbaahinta dalkaasi iiraan ayaa lagu baahiyey in rasaas badani ay ka dhacaysay goobta qaraxu ka dhacay iyo agagaarkeeda maxamed haadi maraashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha ammaanka ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan laba sarkaal oo booliisa mana jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan qoyska madaxweynihii koob iyo afartanaad ee waddanka maraykanka george herbert walker bush ayaa meydkiisa kusii sagotigaya magaalada houston ee gobolka texas ee waddanka maraykanka diyaaradda sidee meydka bush oo ka kacday magaalada tan washington ayaa gaadhay magaalada houston fiidnimadii arbacadii iyadoona xalayna lagu beriyey meydkiisa kiniisad ku taalla magaaladaasi waxaana tareen gaar loogu diyaariyey lagu qaadi doonaa masaafo dhan boqol iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyiye magaalada iyadoo lagu barbar aasi doono meydkiisa barbara oo ah ay nolosha soo lamaan ahaayeen waxaaskiisiiyo muddo saddex iyo toddobaatan sanno ah taasoo iyaduna horaantii sanadkan dhimatay iyo weliba gabadh u dhalay oo iyadana u dhimatay xanuunka kansarka ee dhiigga ku dhaca
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyaha v o weda xuseen xasan dhaqane
maamul goboleedka puntland waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku haya magacaabidda guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada puntland labada mas-uul ayaa midbad si gaar ah guddi u soo magacaabay haddaba caqabad ma ku iman kartaa doorashooyinka la filayo in maamul goboleedkaasi ay ka dhacaan bisha janwari ee sannadka laba kun sagaal iyo toban waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah maxamed yuusuf cismaan iyo cali cabdulle xeefow labaduba waxa ay falanqeeyaan arrimaha siyaasadda waxaa hadalka ku horeynaya cali cabdulle xeefow ani sidaa aaminsanahay kuma keeni karto dibudhac doorashada haddii loo dhaafo dowladda puntland madaxweyne cabduule calagaas in uu arintaas maamulo dowladda puntland si iskeed u maamusho dibdhac kuma imaanayso waa maasantaa cali maxamed adigana doorasho kama dhici karto puntland sideedii january madaxweynaha dowlad goboleedka puntland wuxuu magacaabay golo ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ah sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asna la mid wuu magacaabay musharaxiintii waxay taageereen madaxweyne ku-xigeenkii marka xogoo jallengi inuu ku keeni karo labada dhinac ee magacaabisti waxaana muuqata hadda in labada dhinac tanaasul wax tanaasula isa jirin marka xoogoo in lasoo fargeliyo oo dadka howlahaas ku shaqada leh sida wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk inuu arintaas dhexgalay noqonaysaa cali waxaad tiri doorashada waqtigeeda ku dhacaysaa wax dhibaatana kuma imaanayaan maxaad ku taageeraysaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso waxa keliya oo ku taageeraya waxay tahay inuu madaxweynaha een, dowla- dowladda puntland oo magacaabay guddi xalin khilaafaad een, taasoo xalin doono een, xildhibaanada laga soo xulayo een, een, deegaamada een, ay ka arrimayso dowladda puntland uuna sheegay inuu kala tashtay guddigaas xulistiisa een, baarlamaanka puntland sida aaminsanahay maadaama oo guddigii xalinta khilaafaadka la sameeyey keliya waxaa dhiman hadda in oo isqa qabsigii beelaha ee xildhibaanada oo oo la xaliyo oo guddigii oo uqumi lahayn uu diyaar yahay marka waxaan aaminsanahay inuu si nidaama ku socdo oo waqtigeedana uu dhici doono dhibaatooyinka ka jira een, maamul goboleedyada way iska cad yihiin een, dowladdan puntland waa sax waa dowladdii ugu horreysay xataa federaalka ka horreysay ee dhidabada loo aasay maamulka ugu horreeyay soomaaliya Een, aniga waxaan isleeyahay een, madaxweynaha waa keligii talis ma soconayso marka talada waxaa la leh madaxweyne ku-xigeenka ma wargelinin een, iskiisuu u magacawday kolley waad og tahay qof markuu doorasho ku jiro wuxuu asir rabo uu keliya inuu sameeyo jecel yahay marka rabitaanka shacabka ka weyn wax walba waxaan leeyahay marka madaxweynaha asiga golou magacaawday waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka taasaa marka dib u dhac keenaysa
adiga sida oo oo- oo naturalka oo dabiiciga oo caadiga oo sharciga soomaaliya ka jiro Een, madaxweyne ku-xigeen wax oo lagu mashquulo maahan madaxweyne ku-xigeenka waa shaqooyinka inta badan oo madaxweynaha u- u egmay inuu qabto weeye iyo markuu madaxweynaha maqan yahay Een, hadda hadduu madaxweynaha joogo oo guddi xalin khilaafaad soo saaray Een, ilama ahan in uu oo wax caqabada oo xagga madaxweyne ku-xigeenka ka imaan karto Een, mid uu sheegay walaalkay een, maxamed yuusuf wuxuu yidhi een, shacabkii lagama talagelin Een, shacabka waa laga talageliyey oo baarlamaankii matalayay ayaa lagala tashtay guddigaas sidaas daraaddeed maadaama ay puntland ay tahay een, maamulkii ugu horreeyey ee soomaaliya oo federaal laga yagleelo waana ka xildhibaan yar tahay een, maamul goboleedyada kale waa lixdan iyo lix xildhibaan marka een, guddiga xalinta khilaafaadka way fududaanaysaa sidii ay arrintaas u sameyn lahaayeen sidaas si lamidna een, way ku dhexaysaa doorashadii waqtigii loo egmaday sidaan u wada jeedno aan wada arkayno dowladda federaalka meelo badan ee faragelino ee ka sameysay sida een, maamulka galmudug oo ilaa hadda caqabado ka taagan yahay ha- oo habsama u shaqeyntiisa sidaas si lamida ee faragelin ugu sameysay oo- oo xitaa ay- ay madaxweynihii kaga tuurtay oo hirshabeel sidoo kale waxaa hadda caqabad ka taagan doorashada hadda oo oo dhowr jeer dib loo dhigay oo laga rabay een, koonfur galbeed oo dhowr jeer dib loo dhigay oo su- sabab suuradagal tahayba inay es- ay- ay sanadka cusub gaarto marka waxaan leenahay haddii dowladda puntland loo dhaafo way awoodi u leedahay een, wayna karti iyo iyo iyo xeeldhe- ay- ay aada ugu xeeldheer tahay in ay waqtigeeda ay ay ku- ay ku- ay ku qabato doorashada Een, maxamed cali wuxuu aaminsan yahay eh, in faragelin ay jirto laakiin maamulka puntland uu awood u leeyahay in doorashada waqtigii loogu talagalay ay kaga qabsoonto deegaanada puntland madaxweynaha eh, hadda talada hayo een, puntland waa musharax Een, dadka oo- uu dekreetada kusoo saaranay waa dad micnaha jeebkiisa ku jiro sidaa og tahay Een, madaxweyne ku-xigeenkii si lamida ayuu micnaha anta ugu noqday dekreeto kale usoo saaray musharaxiintana waa taageereen maadaama musharaxiinta ay taageereen waxaa ka cad marka madaxweynaha wuxuu qoray inaysan micnaha lagu kalsoonaan karin teeda kale saaxiibka wuxuu ka dhawaajiyey in micnaha dowladda dhexe faragelimo ay ku hayso een, maamul goboleedyada taas waxaan ka leeyahay dowladda shaqadeeda ay qabsanaysaa faragelin maahan dadkan waa waxay la mid yihiin guddoomiye goboleed camal guddoomiye gobol ayay la mid yihiin sababtoo ah markaan saas ku leeyahay een, dalal waaweyn oo hadda een, caalamka een, ugu sarreeya federaal qaatay sida dowladda america oo kale weli ma dhicin guddoomiye gobol ama madaxweyne een, gobolka ohio kale inuu yimaado soomaaliya ama inuu tago een, meel ka baxsan dalka oo ku- micnaha kala munaashaqoodo danta ummadaas Een, marka madaxweynayaashan waxay arki laayihiin ama ay garan laayihiin inay yihiin een, dad loo igmaday laba gobol ay wax dheeryihiin bis gudoomiye gudoomiyaha gobolka oo keliya teeda kale dadkan ma ahan dad oo tikreeto laga soo saari karo qofka markuu xumaado gudoomiyaha gobol markuu xumaado madaxweynaha tikreeto kasoo saara ma ahan dad tikreeto laga soo saari karo nidaamkii oo federaalkana way khilaafsan yihiin sababtoo ah dowladdii dhexe iyo waxaa isku dhacay sidaad ogtahay imaaraadkii imaaraadka waa guuray waa lagala hadlay xataa inuusan guurin wuu ku adkaystay maamul goboleedyadii u yeeray madaxweynahan puntland wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee la kulmay dowladda imaaraadka ee tagay khaliijka marka lama dhihi karo danta federaalka ka shaqeynaya lama dhihi karo qof walba dantiisao fiirsana horena xaaf wuxuu u sheegay sidaad ogtahay in uu fiirsanayo dantiisa khaaska ah sanadkii hore oo soo qaraabanayo marka dowladda federaalka waxaa awood iyo mas-uuliyad ay ka saaran tahay soomaaliya waxay u dhaarteen dalka soomaaliya odal uma dhaaran muqdisho iyo degmooyinka hoostaga oo keliya maadsanta cale wuxuu leeyahay dowladda federaalka waxay ku wada maamul goboleedyada kale maahan faragelin sidaa wada ognahay dowladeena maahan centralization ee waa decentralization centralization waxaa ula jeedaa dowladda federaalka mid ma ahan oo wax walba oo madaxweynaha maamulo xukun daadejina la sameeyo waxaa laga dhigay hadda waxaa adduunka ayna ogyihiin inaa sameynay decentralization inaa qaadanay oo xukun daadejin oo inaa sameynay oo ilaa heer tuulo oo la gaarsiiyo hadda iyadoo anagoo qaadanay decentralization anagoo qaadanay maahan in oo awoodii oo madaxweynaha iyo iyo iyo xamar keliya ay ku koobnaato sidaas lamid a haddii puntland oo oo laga faragelinin faragelintana oo laga daayo puntland weligeed soo toorin jirtay waqtigeedana way ku dhici jirtay hadda ko uma ahan arrimahan doorashada madaxweyneyaal oo madaxweyneyaal badan ayaa lasoo doortay waqtigoodana uu ku dhacay inta badan dibdhacyo kuma yimaado sida aan wada ognahay marka haddii ay arrimahan oo dowladda oo challenge ay ku sameyn doonin oo caqabad ay ku noqon doonin way dhacaysaa waqtigeedana way ku dhacaysaa ugu dambeyn maxay idinla tahay in ay habboon tahay in la sameeyo si aanu dib u dhac ugu imaan doorashada puntland
marka hore waxay mudan tahay in micnaha iskugu yimaadaan gobasha ay soo galaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha si ay u munaashaqeedaan talada hortaalla ee la magaca magacaabista xalinta khilaafaadka micnaha in guddiga xalinta khilaafaadka si micnaha dad ay ayaga ogol yihiin ay ka tashteen ay usoo saaraan sababto ah madaxweynaha waa musharax musharaxa markuu loolan ku jiro rabitaankiisu sameyna waxa uu soo saaray iyo warqadda uu soo saaray waa dad oo rabitaankiisa ama beri uu dareemaya inay keeni karaan marka si taasi u dhicin wax lagu wada qanacsan yahay oo musharaxiinta ay ku qanacsan yihiin oo ummadda reer puntland ay ku qanacsan tahay oo dowladda federaalka oo soomaaliya mas-uuliyadda ka ah ay ku qanacsan tahay waa in meeshaas ay kasoo baxaan way qabsoomi kartaa laakiin haddaysan kasoo bixin dib u dhac oo ku imaana waana qasab xuseen xasan dhaqan waana arki doontaa cali waa laga baaqsan karaa haddaysan dowladda federaalk faragelin ku sameyn mideeda kale walaalkay wuxuu kusoo celceliyaa madaxweynaha madaxweyne gaas madaxweynaha puntland waa musharax ilaa hadda mausan caddeyn inuu musharax yahay ma dhihi karno kumana shaabadeyn karno waa musharax marka madaxweynaha inuusan musharax ahayna laga yaaba oo hadduusan musharax ahaynne waa madaxweynaha ilaa hadda asaa xalinta khilaafaadka inuu oo soo qoro oo awood u leh oona guddiga baarlamaanka u mariyo waana haddii ay dowladda fargelinta ay ka dahayso wuu dhici karaa sida aaminsana
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaana toddobaadkan marti iigu ahaa maxamed yuusuf cismaan iyo cali cabdulle xeefow inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
doodana waxaa inala socodsiinaya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane xuseen aad ayuu mahadsan yahay markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaanan la soo jeedinaya anigoo jamaal axmed cismaan oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington aan ku bilaabo jamaalow wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo isis oo ka socda dalka soomaaliya wargeyska ayaa qoray in kooxaha xag jirka ah ee soomaaliya ka jira uu dagaal ka dhexeeyo iyadoo kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ay ugaadhsanayaan dagaalyahanada kooxda isis oo bilaabay in ay lacago naftooda ay ku badbaadinayaan ay ka qaadaan ganacsiyada waaweyn ee dalka ka jira sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee a b u sheegay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in ugaarsiga ka dhexeeya al-shabaab iyo isis uu salka ku hayo al-shabaab oo doonaysa inay difaacato jiritaankeeda soomaaliya oo koox kale aanay ku soo bixin iyadoo sannado badan ay kooxda al-shabaab ka geysanayeen soomaaliya dilal iyo weeraro weerarada u dhexeeya al-shabaab iyo isis ayaa bilowday bishii oktoobar kadib markii la khaarijiyey hogaamiye sare oo isis ta soomaaliya ka tirsanaa wargeysku waxa uu leeyahay waxaa la rumaysan yahay in dilkan oo ka dhacay muqdisho ay fuliyeen al-shabaab sida laga soo xigtay dhowr qof oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo magacooda qariyey iyaga oo sabab uga dhigaya in aan loo oggolayn in ay warbaahinta la hadlaan sida wargeysku uu qoray wargeyska oo sii hadlaya ayaa yidhi markii laga helay meydka mahad maalin oo ahaa ku-xigeenka kooxda isis ee ka go'ay al-shabaab waxa ay dhalisay tuhunka ah in la ugaarsanayo dadka looga shakiyo inay la dhacsan yihiin fikradaha isis ninkan ayaa meydkiisa laga helay meel u dhow xeebta liido ee magaalada muqdisho wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi maalin waxaa la tuhunsan yahay inuu doonayey in isis ay ka howlgasho muqdisho bishii aynu soo dhaafanayna wargeys ku hadla afka isis oo lagu magacaabo alnaba ayaa qoray in dagaalo xoog badanna lagu hayo dagaalyahanadooda ku sugan soomaaliya kooxda isis taabacsan oo badankooda ka soo go-ay al-shabaab ayaa soomaaliya lagaga dhawaaqay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii xilligaas oo weeraro ay ka geysteen dhanka waqooyiga fog ee soomaaliya oo aadna uga fog magaalada muqdisho iyo dhulka kale ee kooxda al-shabaab ay ku xoogan yihiin wargeyska ayaa qoray in qiyaas ahaan kooxda isis ee soomaaliya tiradooda ay dhan tahay dhowr boqol oo dagaalyahano ah isis in ay ka soo ifbaxdo mid ka mida dalalka aan degganayn waxa ay dhalisay welwel intiisa la-eg oo sabab u noqday in militariga maraykanku ay bilaabaan weeraro cirka ah oo lagu beegsanayo sannad ka hor wargeyska ayaa qoray in lama filaan ay ku noqotay kooxda al-shabaab in koox dagaalyahanaa oo isis ah ay lacaga canshuur ah ay dalbanayaan waana arrinta sababtay in la ugaadhsado dagaalyahanada isis ilaayo hadda marka la isku daro dadka la tuhmayo inay isis ku biireen ee la dilay ama xabsiga ay ku hayaan al-shabaab waxa ay gaarayaan konton waxaana ku jira maleeshiyaad ajaaniba sida ay wakaaladda wararka a b u sheegeen sirdoonka soomaaliya mid ka mid ah ragga la tuhmayo inuu xiriir la leeyahay isista soomaaliya oo lagu dilay jilib siddeed iyo tobankii nofembar waxa uu ka soo jeedaa dalka masar
aan u gudubna jamaalow wargeyska the standard ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa waxa uu maanta qoray warbixin uu kaga hadlayo in dayuuradda kenya airways ay mar kale dib u dhigtay duulimaadkii la qorsheynaya inay ku tagto soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay kenya airways waxa ay joojisay duulimaad toos ahaa oo ay ku tegi lahayd muqdisho kaas oo la filayey inuu bilowdo shalay oo arbaco ahayd waana markii labaad oo dib loo dhigay duulimaadka kenya airways ay ku tegi lahayd caasimadda soomaaliya wargeyska warbixintiisa sii wata waxa uu yidhi war qoraala oo ka soo baxay maamulka shirkadda kenya airways ayaa lagu sheegay in ay dibudhacyadani sabab u yihiin codsiyo dheeri ah iyo shuruudaha lagu howlgalayo kenya airways waxa ay jeceshahay inay ku wargeliso macaamiisha in dib loo dhigay duulimaadyadii aanu ku tegi lahayn muqdisho shanta disembar sababna ay u tahay diyuurado dheeri ah iyo shuruudaha howlgelinta duulimaadyada nairobi iyo muqdisho sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka shirkadda madaxa sharikadda sabestina mikos waxa uu sheegay in lagu guda jiro sidii loo dardargelin lahaa howlgelinta duulimaadkan oo ay kala hadlayaan maamullada ay khusayso lana filayo in la soo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan bishii maarj sannaddii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa kenya waxa ay heshiis ganacsi la saxiixatay soomaaliya waxaana heshiiska qayb ka ahaa in la isku furo xadka labada dal iyo in la bilaabo duulimaad toosa oo muqdisho iyo nairobi ah si loo sahla dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga labada dal markana wargeyska daily business ee sida gaarka uga hadla arrimaha dhaqaalaha kana soo baxa nairobi kenya ayaa qoray in jabuuti ay dib u soo cusboonaysiinayso in suudaanta koonfureedda ay isticmaasho dekadda dooraale madaxa maamulka dekadda dooraale wahiib daahir aadan ayaa sheegay in sidoo kale ay adeega dekadda gaarsiinayaan dalalka burundi iyo ruwanda ka hor dagaalkii suudaanta koonfureed ka qarxay waxaannu adeeg siin jirnay dalkaas nasiib darro markii dagaalku uu bilowday waxaannu ku qasbanaannay in aannu hakinno shaqadaas sidaasi waxaa yidhi madaxa maamulka dekedda waxa uu intaasi ku daray mas-uulkan oo wariyayaasha la hadlayey in xilligan dalkaasi ay nabaddii ku soo laabatay islamarkaana ay dib u bilaabayaan adeegyada dekedda ay siin jirtay dalka suudaanta koonfureed
wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi dekadda weyn ee dooraale ayaa shaqada bilowday bishii juun ee waana la ballaariyey muddooyinkii ugu dambeeyey dal yar oo sida jabuuti ah in uu dhiso shan dekadood iyo tareen tegaya etoobiya muddo toban sanno gudaheeda waa maalgelin xoog badan oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale waa dekadda ugu habboon ee bixin karta adeega ay u baahan tahay dalka etoobiya waxaana qorshaha noogu jira in aan adeeg siinno burundi iyo ruwanda waxaanu dekedeenna ay u dhigantaa dekadaha ku yaala singabur iyo china ugu dambeynna wargeyska ayaa qoray in dekedda dooraale markii ugu horreysay ay hirgelinayso in ay ku soo xirtaan maraakiibta waaweyn oo qaadi kara ilaa siddeetan kun oo tan dhammaadka bishan diseembar iyadoo markabkaasina uu yahay mid ku wajahan dalka etoobiya intaasi ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan oo ku sugan washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo isaguna ku sugan london inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
halkaasi aad nagala socotaana waa washington dalka sweden waxaa maanta ka furmay wadahadallo ay garhwadeen ka yihiin ergo ka socota qaramada midoobay oo dhexdhexaadinaya dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman sida uu sheegay ergeyga qaramada midoobay ee dhexdhexaadinta wadahadalada dalkaasi yeman dhinacyada ku dagaalamaya ee xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen ayaa sheegay in ay noqonayso bilow aada u wanaagsan sidii loo soo afjari lahaa colaadda afarta sannadood ka socotay dalkaasi bilowga wadahadaladan ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay ee muhiimadeeda leh wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa arrimaha colaadda iyo weliba wadahadaladaasi ka furmay dalka sweden wuxuu ka waraystay sheekh xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen
maanta oo kamis ayaa caasimada sweden stockholm waxaa ka furmay wadahadalo laba dhinac ah oo markaa udhexeeya kooxdan fruutiga ee ku kacsan dowladda yemen iyo wafdi markaa ka socda dowladda yemen marka laba sano ka hor ayaa weji sidan oo kale ah mar laisku dayay laakiin kani waa kii ugu horreeyey oo markaa lagu guuleysto waxaana gadaal ka reexaya wadahadadan oo markaa kasoo shaqeeyey wakiilka u qacdaysan qaba midoobe yemen wafdigan waxaa yemen ka qaaday gaar ahaan xuutiga dalka yemen sanca waxaa ka qaaday diyaarad kuwait ah waxaana barnaamijkan ka sahlay oo qayb ka qaatay doorka weyn ka qaatay cumaan muhiimaddu waxay tahay in la sameeyo wadahadallo dab ah qodobada hadda laga wada hadlayo waxaa ugu muhiimsan qodobka bini-aadinimada qaabilsan iyo qodobka ah in sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiista labada dhinac oo ay xilligii dagaalada ay kala qabsadeen iyo eelaboorka sancaha oo dhowaan xirnaa sidii loo furi lahaa iyo qodobka ugu muhiimsan ee ah raatibka ama biilasha dadka shaqaalaha yemaniyiinta oo in badan xirnaa oo lacagta loosoo marsiin lahaa bangiga dhexe yeman oo isna xirnaa in la fududeeyo taa marka la fududeeyana waxay qayb ka qaadanaysaa in xaaladan bini-aadinimo ay yaraato marka qodobadaasa ugu muhiimsanaa oo xaaladda bini-aadinimo ayaa la saaray diiradda lagu saaraya diiradda qodobadaha kale ee siyaasadda dhowaan ayaa la rabaa in la guda galo kasigoo qaramada midoobay dowladda sacuudiga iyo dowladda imaaraadka oo iyagu hogaaminaya isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiintu ma ka qayb gelayaan shirkan sida hadda muuqata waxaa hadda foolka fool isku hor fadhiya waa labada koox oo yeman kala hogaamido oo arrimaha gudaha yeman markaa yemaniyiintii u taallaa waa xuutiga iyo dowladda yemen kuwan kale waxaa laga yaabaa daaha gadaashii inay ka maamuleen laakiin hadda kameradu waxaa hadda haysaa waa yemaniyiintii ergada ka qaybgelaysa yaa kala hogaaminaya gruubka hadda weli warku waa horodhac maanta shirka uu furmay gruubka xuutiga rag muhiima ayaa hogaaminaya oo arrimahii shirarkii hore ka qaybgeli jiray arrimahan yemanna kolley arrimaha dibadda iyo rag lamid ah hogaaminaya waaishana waxaa soo xaadiray toban iyo sagaal safiir oo arrimaha dalalka yemen xaaladda yemen qiimeyn ku leh oo aada u daneeya iyo dad kaloo aqoon-yahana ah oo yemaniyiin ah iyo gabdho lagu xushmeeyey oo markaa shirka inay qayb ka qaataan barnaamijkan qara midoobe waa gabdho barnaamijka bini-aadinimada si weyn oo nashaad ah oo activity leh door weyn ku lahaa ayaa lagu casumay marka meelo badan shirku inuu taabto oo rag badan kasoo qayb galaan dhowaan waa la filayaa shirkuna hadda waa hordhac shirkani ma aha kii ugu horreeyey ee loo qabto eh, xuutiyiinta iyo dowladda yemen waxaa jirtay wadahadallo kuweyt ka dhacay iyo kuwo kale oo eh, switzerland lagu waday inay ka dhacaan muxuu kaga duwaya markaa shirkani kuwii hore Eh, shirkan wuxuu kaga duwan yahay wuxuu uu kusoo aaday xaalad bisayl siyaasadeed iyo xaalad bisayl military ah oo labada dhinacba ay gobolkan xuutiga eh, gaar ahaan xudayda markii dagaalkii ugu dambeeyey la isku mari waayey marka waxaad moodaa in arrimaha militariga oo lagu fashilmay hadda in la rabo in la fiiriyo arrimaha siyaasadda shir nabadeed in la furo marka waa bisayl siyaasadeed wuxuu kaloo kii hore uga duwan yahay xuutiga kuwii hore inay ka qayb galaan waa dhacda laakiin qodobada culculus bay keeneen oo carqalad loo arkay tan laakiin waxaad moodaa in ay bisayl ay ka muuqato oo ca- shuruudo adag hadda ma wataan waxay ku gorgortamayaan keliya waxa weeye in la furo eelaboorka iyo in dhaawacooda loo daweeyo iyo in maxaabiista loo sii daayo waa qodobo aad iyo aad u liita oo hadda bisayl ayaa ka muuqda inta uu shirku socdo eh, duqaynta ay sacuudiga iyo imaaraadka wadeen ma joogsanayaan mise weli waa socdaan Eh, hadda sida muuqata waa istaagtay xabaddu waa la joojiyey xabad joojin baa lagu dhawaaqay xudayda Eh, shirku inta socdana waa la jo- waa xabaddu way hakan
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen waxaana u warramayey waryahayaga xuseen barre aadan markana aynu jilnayn oo dhinacii kaalmaha heesaha waa heesta calaf iyo weliba axmed naaji sacad
cariiri waaye cirka iyo dhulkeed cadeymid iga caruurteed araf waa xumaada ceeb cadeymid iga caruurteed araf waa xumaada cadaawadeyne waxay ku calool fayooyihiin inaanu culune adna iga caragtee cadaawadeyne waxay ku calool fayooyihiin inaanu culune adna iga caragtee cariiri waaye cirka iyo dhulkee cadeemid iga caruurtee araf waa xumaada ceeb
heestaasi calaf baanaan kusoo gagabayn doonaa dhegeystayaal idaacadda idin fiidnimo waa anigoo cabdixakiin shirwaca iyo weliba saare ciidla nuur iyo weliba jaamac bulla jaamaco isagoo dhinaca isku dabridka inoo joogaya guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo
waalees ashtaaye cadyoonimado camal waa gara cindigaa ku haaye anna kuu cidloode waalees ashtaaye cadyoonimado camal waa garaa cindigaa ku haaye anna kuu cidloode cariiri waaye cirka iyo